kusoo celiya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi lcaalamiin sal allahu calaa nabina maxamedin wcalaa alihi wasaxbi ajmaciin wa ama aljidaaru almushtaraku jidaarkii la wadaagay falaysa liaxadihimaa midkooda ma sugno wadcu juduucihi tiirar inuu ku degsado caleyhi korkiisa biqayri idnin idan la-aan filjadiidi qowlka jadiidka meeshaasna waxaa idan la-aanta loogu diidaya ninka kale xaquu ku leeyahay meesha marka jidaarku hadduu mushtarkiyo labadiinaba xaq leeyahay nin keligiisa wax iskama saaran karo walaysa lahu uma sugnaan an yatida fiihi inuu ku dhufsado watidan watid inuu ku dhufsado watidkii waxay yidhaaheen dhakow wax meel lagu musmaarahayo ama qori la gelina oo yaftaxa ka watan ama shabaaka inuu furto ilaa biidnihi idankiisa maaha waxaasoo dhan wax gidaarkii daqrahayo wey mar haddii gidaarkii wax gaarahayaan waa in raalli noqoshadiisa la helo marka wixii aan waxba ka dhibaynna uma diidi karo walahu wuxuu leeyahay an yastanida ileyhi inuu ku tiirsado asagii aan meel fadhiisto derbiga ku tiirsaday wayusnida mataacan alaabuu ku tiiriyo laa yaduru aan waxba dhibayn alaabaan derbiga waxu dhibayn inuu ku tiiriyo culays ahaanna waxu dhibi mayso xagi mayso waxu dhibi mayso marka kaas waa ku tiirsan karaa loo diidi maayo maxaa yeele wax darari meesha la yaalla liannahu laa darara cala almaalik walahu wuxuu leeyahay ninkii fii daalika midkaas inuu alaab ku tiirsado iyo inuu isagu ku tiirsado waxaan waxu dhibayn fii jidaari ajnabiyi ajnabiga derbigiisa nin ajnabiga derbigu iska leeya derbi cidaam meel islaamee iska yaalla alaabna waa ku tiirsan karaa hadduu dhulka fadhiistana waa ku tiirsan karaa hooskiisa waa harsan karaa mar hadduusan waxu dhibayn waxaan waxu dhibayn loo diiday walahu wuxuu leeyahay ijbaaru shariikii shariikiisa inuu walaysa lahu ma laha ijbaaru shariikii ninkii la wadaagay inuu ku khasbo cala alcimaarati bisiddi fil asaxi jadidderbigii hadduu dumo ma oran karo derbigii aniga aduu waa inaan wada dhisno kuma kasbi karo kuma khasbi karo maxaa yeelay haddii ninkan oo derbiga uu dumay maxaa laga ya dhismaha inuu ku dhibaatoodo marka ninkaana dhib buu qabaa wadararu laa yuzaalu bidarar ninkan dhibka uu ka cararaya ninkaa dhibkiisa kuma zuulin karo marka hadduu yidha anuu waxma dhisi karo waa la dhaafa fain araada hadduu doono icaadata munhadimin midkii dumay inuu soo celiyo biaalatin aalad oo linafsi hasag u sugnaatay lam yumnac loo diidma ninkii markuu yidhi kulama dhisi karu wuxuu yidhi anaa alaab keenahaya derbigan meeshaan dhisana uma diidi karo asag maxaa yeelay ninkaani xaq buu meesha ku leeya xaqiisu inuu helu u baahan yahy hadduusan asagu ka qaybgeli karin ninkan hadduu samaysanahayo xaqiisii ha loo ogola wayakuunu lmucaadu kan la soo celiyeyna milkihu buu noqona waxa hadda la dhisay waxaa iska leh ninka dambe oo dhisay ilaa qalabkan oo dhan buu leeyahy yadacu caleyhi korkiisa wuxuu saaranaya maa shaaa wuxuu doono wayanqudu waa duminahaya eedaashaa hadduu doonana waa duminahaya wax asagu leeyahay oo asagu uu muxuu ah u talin karo walow qaala alaakharu kan kale hadduu yidhaha laa tanqudhu ha dumin wa aqramu laka waxaan kuu gudahay xisatii xisadeedu qaybteeda anaa hadda ku siinahayo lam yalzamhu kuma laazima ijaabatuhu inuu ajiibo ku laazimi mayso maxaa yeelay wixii asagaa iskale hadda isagaa iskale hadumin waa duunsanaya waxayga meel kalaan ku samaysan wain araada hadduu doono icaadatahu inuu derbigii soo celiyo jidaarkii biniqdihi maxaa dhigan nuqdihi iyo niqdihi labadaasu wixii oo muxuu ahaa ka dumay inuu soo celiyo almushtaraki u dhaxeeyey falil aakhari marcuukan kale inuu diidu leey alaabtii jajabtay wixii dhagaxii aan dib ugu soo celinahayaa meesha aan dhisahayaa wuxuu leeyahay inuu yidhaha waxaan anu waxbaan ku leeya la dhismaayeyda anugu qaybtayda wax kalaan ku samaysan waxa uu ku tasarufaya wax keligiis leeyahay maa wax labadooda u dhexeeyo weeye marka waa diidi karaa kaas walow tacaawanaa hadday isku kaashadaan calaa icaadatihi inay soo celiyaan binuqdihi wixii laga buriyey wixii la duushay inay ku soo celiyaanoo dhagaxdiisi wixiisiiyaan ku celinaynaa caada mushtarakana soo mushtaraguu soo noqonaya kamaa kaana siduu ahaa maxaa yeele awalna waa wada lahaayeen haddana waa wada dhiseen marka hadday wada dhiseen nin gaar u lehi ma jiree mushtaraka siduu waagii hore u ahaa ayuu haddana mushtaragiisi u noqon labadoodii baa la wada dhisay oo shaqadii wada qabtay awalna waa wada lahaayen walow infarada axaduhumaa midkood hadduu la keli noqdo washarada lahu laakharu kii kalena uu shardiyo ziyaadatan ziyaado jaaza waa banaanta awal kale bar buu ahay wuxuu yidhi hadda ulutaan baan u qaybinaynaa aduu laba ulud qaado laakiin dhis ninkii waa dhisay marka waa bannaan tahay wa kaanat ziyaadadu waxay noqonaysaa fii muqaabalati camalihi shaqada uu qabtay wax ku aadan fii nasiibil aakhiri midka kale shaqadiisa ninkan shaqadii uu u qabtay oo asagoo ku aadanayd ayaa ziyaadadaasi ku aadaysa marka waxaa suuragala in la yidhaha waxbaa lagu korinaya milkii jidaarka intaa lahayd waxbaa lagugu darahayaa toban boqolkii tobana aduu ziyaadaha qaadanaysaa dhis waa dhisi kara wayajuusu an yusaalixa calaa ijraa'i ilmaa'i wa ilqaa'i thalaji fii milkihi calaa maali wayajuusu waxaa bannaan an yusaalixa inuu kula heshiiyo calaa ijraa'i ilmaa'i biyo in la dareeriyo wa ilqaa'i thalaji baraf in la rido fii milkihi milkigiisa calaa maalin maal inuu kula heshiiyo niyoo aniga biyahan gurigeyga ka baxaya meelaan marsiiya ma hayo gurigaagay dhex mara intaasoo lacaga qaado waa ansaxaysaa hadhowtadiina weligiis biyaha meeshuu marsanaya leanna waxa weeye manaaficuu gatay wey beec manaaficuu noqonaya xaqu muruur iyo xaqu ijraa ilmaa iyo xaq waxyaalahaas xuquuqu oo isagu u gatay marka waa kula heshiin karaa wax dadku u baahan yahayna waa marka biyaha kor ka soo degahayo roobkii aan iga baxayn meelaan ka bixiyo maayo baraf baa soo dega barafkaas meelaan ku daadiyo mahayo milkigaan ku daadinaya intaasoo lacagana qaado waa socon kar walow tanaasacaa hadday ku doodaan jidaaran derbi oo beyna milkayhimaa labadooda milki udhexeeya derbi labadooda u dhexeeya ayaa la ysku qabsada labadooda guri u dhexeeya fa in ittasala hadduu la xiriiro bibinaa'i axadihimaa midkood dhismihiisa baxaytu yuclamu meel la garan karo annahumaa bunayaan in la dhisay macan isku mar falahulyadu gacan buu leeyahay saaxiibul yad buu noqonayaa ninkaas inuu leeyahay calaama muuqata sooma calaama yad baa muuqata maxaa yeele asagay dhismihiisii wixii baa isku dhegan kalena waa ka go-an yahay taas marka waxay yeelaysaa haddii markhaati la waayan asaga la dhaariyo yad buu leeyahay wailaa haddii calaamadaas la waayo oo la garan waayo falahuma labadoodibaa yaddu labadoodii ayaa labadiiba ay u dhaxaysa ilaa derbigoodii uu ku wada dhegan yahay midkood gaar yad loo siiyo lama arko dabadooda yadle haddii la yidhaahdo nin oo gaar u dhaaran karaa marka ma jiree dabadooda waa la dhaarin doonaa baan u malayn haddaan markhaati la weydo fa in aqaama axaduhumaa midkood hadduu soo istaajisto bayinatan markhaati qudiya lahu asagaa loo xugminayo bayinadaasaa loogu xugminayo maxaa yeele bayinadu weligeed waa ka horaysaa yadda bayinadaas bayinadii baa lagu xoojina wa ilaa haddii bayina uusan keenan xalafaa labadu waa dhaarana labadii hadday dhaartaan maxaa u kordhahay fa in xalafaa hadday labaduba dhaartaan owna kalaa labaduba ka cabsadaan jucila baynahumaa dhexdooda la yeela waxaa leeya waa idiin dhexeeya labadii gacantaa ku wada haysaan saasuu labadii nin kugu dhexay wa in xalafa axaduhumaa midkood hadduu dhaarto kii kalena ka cabsado qudiya lahu asaga loo xukumo kaasna dhaarta u dhaartaa waxay tusinaysaa inuu asagoo milkigii leeyahy ilaa kii kale waa cabsada kaas cabsidiisa waxay tusinaysaa inuusan wax lahayn walow kaana liaxadihimaa calayhi juduucu haddii midkood tiirar u saaran yihiin lam yurajax lagu xoojinma tiirka ninkaas kale miduu leeyahana waa la saaran karaa mida adugu leedahayna waa la saaran karaa mid mushtaraga waa la saaran karaa marka aniga inaan leeyahay waxaa ku ogaanaysaan tiirar baa ii saaran balbalaa ii kor saaran saas lagu xoojinma balbalada waa la saaran karaa ayadu milki ma tusinaysa balbalada nin kale wuxuu leeyahay xataa balbalaa la saar wasakfu intaas waa jidaarkii u dhexeeyey wuxuu yidhi wasakfu sakfigi beyna culuwin culuwihi derbiga korkiisa wa sufla kayrihi keyrkiisa hoostiisa beyna culuwihi shaksi korkiisa wa sufla kayrihi keyrkiisa hoostiisa sakfigii ku jiray ka jidaarin derbigu la mid yaho beyna milkeyna laba milki u dhexe gurigu dabaq weeye sakaf baa ku jira sakafkaa la isku qabsay ninna waa ka koreeya waa ku fadhiyaa ninna waa ka hoose fa yundaru waxaa la fiirinaya an yumkinu suuragal miya ixdaadhu in la soo darsiiyey bacda alculuwi midka kore bacdigiis ma la dhisi kara fa yakuunu fii yadihinabaabu noqon ow laa lama soo darsiin karo meel dhexdaaba ku jiraayo meel gadaal lagama safo falisaaxibi sufli kan hoose uu sugan calaama marka meesha laga fiirinayo haddii la arko ninka hoose derbigiisa inuu ku shamitaysan yahay oo waxaan wax kan hoose derbigiisa lagu kor shubay uu yahay waxaa leeyahay kan hoosaa gacanta ku haya haddii la isqabsado markhaati la waaya asaga ha la dhaarin haddii la arko dhismahani dhismo shub gadaal laga sameeyo wey labada guri dhexdooda lagu sameeyo gadaal baa laga keeni doona ma kanaa dhisay mise kanaa dhisay lama kala yaqaan labada kee dhisay lama yaqaan markaas yaddii labadaba waa yeelan meeshaas marka waxyaalihii xuquuqda mushtaraga noqon karo oo sidii loo maarayn lahaa buu meeshaas uga baxay waxyaalahaasna baab sulxi buu ku xujiyey maxaa yeelay sulx baa la gelaya marmarka qaarkood waxbaa la kala qaadanaya sulxaas baabkii sulxu ka mid yahay baabulxawaala xawaaluu galay xawaaladu xawaaladan hadda annaga aan naqaano oo kale ma aha midaan hadda aan naqaano waagi hore suftajay odhan jireen aan u malaynahaya magaxuna magac kolley wuxuu u egyahay carabi ahayna ka yimid cajaamtaas xaggooda marka xawaaladan hadda oo hadda baabku ka hadlahayo waxaa weeye nin baa deyn leh nin kale asagana deyn ku sii leh labadii nin isku wareejina xawaalada hadda meeshan wuxuu yidhi fi sharci caqdun yaqtadii waa caqdi keenahay naqla deynin deyn in laga guriyo min dimmatin ilaa dimma marka deyn haddii deyn lagu gadaa awal mamnuuc buu ah laakiin baabkan xawaalada markii la gaaro oo nin nin ku wareejinayo hebel ka qaado dadkii aad ugu baahan waa loo ogolaa marka xadiidka ku soo aroorayna waxa weye madlul qaniyi dulmun ninka qaniga milmayayskiisu waa dulmi faidaa utbica axadukum calaa meli'in haddii nin qaniga lagu wareejiyo falyux bahara marka waa la raaci karaa ninkaas khiyaarkiisay ku xidhantaa inuu raaco falyatbacdaas xataa sida waajibka loo moodahaya wuxuu leeyahay waajib maaha maxaa yeelay qariino kalaa jirto axaadiis baa ku soo aroortay wax walba ninkan ridadiisa in lagu xidho maalkiisa wixii ridadiisa ku xiray haddaan ridadaas la fiirinoo liya waa lagu khasbay hadhowtay kii faqiir inuu noqdo wax kasoo waaya imaan karto khiyaarkiisna wixii aan laga dhigin marka sidaa darteed falyat bacdaas waajib lagama dhigo sunna u fasa arkaanteedu haddii laba nin oo deyn iskule saddex nin ay u baahan tahay nin deyn leh nin asaga deyn ku sii leh mid wax lagu leeyahay asagoon waxba lahayn saddexdaas saddexdaas magacooda waa in la kala garto markii baabkan la joogo deyntana laba deynoodna laga maarmi ma raallina inay noqdaan baa la arkaa siiqo laga maarmi ma marka lixdaas ayay waxay noqonaysaa arkaanta labada deynood hadhowtid marka la kala bixinahayo midna ba baa lagu dari doona midna calaa baa lagu dari doona yuxaalu calayhi yuxaalu bih ninka wax wareejinahayo labada nin iskaga dhex baxayo isagu deynka lagu leeyahay isaguna deyn kale muxiil baa leeyahy midka isagu deyn kaloo wax qaadan doona muxtaal baa leeyahy midka oo lagu wareegahayo isaga berdu wax laga qaadan doono isagoo aan ninna wax ku lahayn wax lagu leeyahay muxaalu calayhi baa leeyahay marka saddexdii ninna saasay u kala baxayeen muxiil muxtaal muxaalu calayhi kolba ta'da inta la geliyaa waxaa weeye ninka waxa shayga qaadanahayo muxtaal muxaalun bihi muxaalun calayh siiq intaasa soo yushtaradu lahaa waxaa loo shardiyaa lilxawaalati ridal muxiili midka wax wareejinaya waa inuu raadiyo walmuxtaali kan wareegahayana waa inuu raadiyo lalmuxaali calayhi kan korkiisa lagu wareegahaya raadi noqoshadiisa lama shardiyo filasax ninkan bardu waxbaa laga qaadan doonaa waxaasuu iska bixin doonaa laakiin labada ninoo wax kala gadanaysa waxa weeye labadii deyn bay isku gadanayaan labadaas ninoo wax kala gadanaysa waa inay raalli yihiin maxaa yeele beec raalli noqoshadu waa asal badan beecu raalli noqoshada meeshaana xawaaladu waxa weeye beecu deynin bideyni waxbaa la kala gadanhayaa waxaas waa lagu kala baxayaa walaa tasixu ma ansaxdo calaa man qofkiis lagu wareejiyo laa deyna caleyhi deynba korkiisa aysa ahayn nin aan deyn lagu lahayn wax laguma wareejin karo maxaa yeelay haddee meeshii lamaba arkaba laba deynood lama arko wax la kala gataa meesha ma yaallaan xawaaladiina waxaa leey waa beecu deyn bideyn meeshaanna laba waxyaaloodoo la kala gataa ma yaallaan ninkan wax laguma leh waqiila tasixu biridaau ridadiisii bay ku ansaxaysa marka labadaas qowlna waxay ku dhisan yihiin midna waa beec deyn bideyn midna xawaaladu istiifaa weeye beec maa ninbaa wixiisii asagu meeshuu ka oofsan lahaa nin kaluu ku oofsana istiifaa marka istifaa haddii la yidhaahdo laba laba daynood loo baahan maayo maxaa yeele hal dayna waa la oofsan karaa laakiin haddii la dayn baa dayn lagu gadaaya laba daynood baa loo baahan watasixu waa ansaxdaa bideyni laazimi deyn laazima in la wareejiyo oo caleyhi korkiisa in lagu wareeyo bacda midda la geliyey waxa weeye waa midda la guurina midda korkeeda lagu guurahayna waa midda calada la marka deyn laasimuu ninkaani ku leeyahay deyntaasi laasimkaa in lagu wareegaana waa suuragal in la wareejiyaana waa suuragal deyn laazima ninkan hadduu ku leeyahay nin kaloo isaga deyn kule waa ku wareejin kara deyn laasimaha isaga lagu leeyahay deyntii lagu lahaa waa wareejin kara marka ninka oo aan waxba asagu deynta lagu leeyahay haddii deyn laazimi korkiisa tahayna waa lagu soo wareegi karaa nin dayn laazimi korkiisa ay tahayna nin kale waa ku wareejin kara marka bideynina waa wareejintii calayhina waxa weeye waa midii lagu wareega marka deynta laazimkaah in la wareejiyo in lagu wareega labadaba waa ku ansaxaysaa dayn laazima waa waxaan wax khiyaari ku jirin walmiliyi miligii isagana waa la wareejin karaa waa lagu wareegi karaa miligu kintaal badaraa lagu lahaa isna nin buu kiintaal kusii leeyahay waa laisku wareejin kara wakadal mutaqawim mutaqawimkiina sidoo kale wey fila saxi shay mutaqawima oo ninkan uu ku lahaa nin kale waa ku wareejin kara addoon buu ku lahaa kana nin kale addoon ku leeyahay labada addoon waa isku sifaad waa ku wareejin kara mutaqawim wey addoon neef cari neef laba neef kana neef buu ku leeyahay kaasna neef buu ku leeyahay labada neef oo sifaadkooda waa isku dhow yihiin haye kasaga ka qaado waa lagu wareejin kara marka mil iyo mutaqawim labadaba waa gasha awaanid wa biamaani lacag baa lagu wareejin karaa fii muddat khiyaari ku jirta toban baa muddatkhiyaar ku jirta waa la wareejin karaa ninkii alaabtiibuu ka gatay alaabtii markuu ka gatay lacagtiibuu ka suga lacagtii hebel aygu lahay hebel baa lacag ku leegaa ka qaado tobantiaa la wareejina oo caleyhi korkeedana waa lagu wareegi karaa ninkii baayic ahaa oo muxuu ahaa ninkii baayic ahaa marka wuxuu yidhi bideyni laazimi deyntu waa inay laazimta deyntaa laazimkaa ayadana waa la wareejin karaa ninkii qabay nin qabana waa lagu wareejin karaa korkiis waa lagu wareegi karaa deyntaas waa inay laazimtaa deyntaa laazimkaad waxaan ma ogtahay khiyaar ku jiro oo aan dhici karin aan dhaxin wey deyntaas marka mili iyo mutaqawim labadaba waa noqon karta wuxuu yidhi walmiliyi wakadal mutaqawim mutaqawimkaa khilaaf ku jiraa maahane miligii deynta la wareejinayo midda lagu wareegayo labadooda mil waa noqon karaan labadoodana mutaqawim waa noqon karaa wa biamaani fii muddat lkhiyaari tamantii muddatkhiyaar ku jirta tamanta muddatkhiyaar ku jirta ninkii mushtarka ahaa oo deynta laga rabay tamanta laga rabay tamanta waa wareejin karaa wuxuu leeya lacagta hebel oo iga rabtid hebel baa inta ku leeya ka qaado wa calayhi korkiisana waa lagu soo wareegi karaa oo sida loogu soo wareegahayo ninkan taman muddatlkhiyaar ku jirta ayaa ninkaana ku yeeshay muddatlkhiyaar baa badeecadii ku jirta tamantii baa ninkii laga rabay tamantii laga rabay waxaa suuragala nin kaloo nin kale deyn ku lahaa inuu yidhaahdo deynkii ay igu lahayd baayic inuu yidhaahdo deynkii muxuu ahaa hebel deynka ay igu lahayd ninkaan tamanta ka qaado tamantiyaa lagu soo wareegi tamanta mushtarku laftiisu inuu wareejiyaa suuragalo uu yidhaha war baayic ow tamantaa iga rabtay hebelaan deyn ku leeyaha ka qaado marka marna baayicii baa wax wareejinahaya marna mushtarkii ayaa wax wareejina marka mushtarka wareejiskiisu waxa weeye waa bitamani fii muddat lkhiyaari baayica ee wareejiskiisuna waxa weye calayhi cala tamaniyaa lagu wareega lacagta oo ninkaan aan ka rabo oo alaabtan uu iga gatay hebelow ka qaado asaga isagaa lagu wareega waa lagu wareegi karaa waana la wareejin karaa maxaa yeele tamantaas waxay yidhahan fii muddat lkhiyaari aa'ilun ila lusuumi iyadoo aan wax kale u baahnayn inay lusuum u tegi karta haddaan beeca la ridin oo aan beecii la fasakhin sidaa usoo socota laazimay tegaysa liannahu aa'ilun ila lusuumi binafsihi walasaxu sixati xawaalati lmukaatabi mukaatabku inuu wareejiyo asixideeda wey sayidhu sayidkiisa binujuumi nujuumtii ku wareejiyo duuna xawaalati sayidi sayidkii wareejintiisa la-aanteed ka soka caleyhi korkiisa ninkan nujuumi kitaaba waxaa le intaasoo lacag haddaa bixisid xorbaad lacagta sanadka intaasaa lagaa raba warsayidow lacagta adigu lahay hebelan macaamil leenoo intaasoo lacagan ku leeha saga ka qaad waa oran karaa mukaatabkiyaa wax wareejinahaya waxa la wareejinahaya waa sayidkii marka waa uu yeeli karaa asagu duuna xawaalati sayidi sayidkii xawaaladiisii ka suka caleyh korkiisa sayidku hadduu daco inuu kusoo wareejinayo hebelow deen baa igu lahay ninkaa mukaatabka ahaa lacag noocaasa aan ka sugan waxaa suuragal inuu yaa lacag anu maha iyo addoonnimadan iskaga naqo ayadu waxa weye waxaa layaha jaais min daraf walaazim min daraf marka darafka ay laasimka ka tahay darafka ay laasimka ka tahay wax ma wareejin karo laakiin darafka kale wey wax wareejina sayidka xaggiisa kama bixi karo laasim bay ka tahay isaga wax ma wareejin karo waxaa kii kala khiyaar darafka marka khiyaar kale laguma wareegi karo wax laguma soo wareejin karo maxaa yeele inuu yidhaahdo war anuu lacag anuu maba hayaba duuna xawaalati sayidi sayidka wareejintiisa ka suga caleyh sayidku wax kuma wareejin karo mukaatabka korkiisa laakiin mukaatabku lacagtii laga rabay wuxuu oran karaa hebel ka qaado hebel baan lacag ku leehay wayushtaradu lcilmu cilmi baa la shardiya in la ogyahay bimaa yuxaalu bihi waxa la wareejinaya waa caleyhi korkiisa midka lagu wareegaya ninkan wax wareejinahaya waxa uu wareejinahaya waa inay labada nis loojiy lacagtu waa intaas waa noocaas midda lagu wareegayana waa laisla ogy haddaa middood la ogeyn waxaa laga yaaba wixii meesha laga doontayba in la waayo waxaa kaloo meesha ku jirta laba ninoo wax kala gadanaysa weeye haddii labadooda midkood mid majhuul yahay beec aan saxa wixii la kala gadanaya cilmigu shardi buu dhaha qadran waa in la yaqaanaa intaasoo kuwa weeye sifatan waa in la yaqaanaa haddii sifaad muctabari meeshu ku jiro waa in la yaqaanaa wa fii qowlin tasixu waa ansaxaysaa biibili diyati diyadii geeleydii in la wareejiye ansaxaysa ninkan diyaa lagu yeeshay nin kaluu diyo ku leeyahay inuu yidhaahdo diyadii aniga aygu lahayd hebelka qaado nin kale oo diyaba aan hayna geel kale ku lahaa isaguna waxaa suuragalah oo sifaadkaasoo kale ah inuu kan kusoo wareejiyo diyada uu ku yeeshay qowlkaas waa sidaas laakiin qowlka horaba meesha wuxuu la taagan yahay ibiludiya sifaadkeeda ma dhammaystir geel un sini iyo wax noocaasaa laga hadlayaa ma ahan sifaad neefka sifaadkiisii aad loo gelima sifaad laga jaahil yahaa ku jira ibiludiya geela diyada hadduu afar jirro keeno afar jirradii tilmaamo kale laguma sii celin karo wax ceebaha muuqata haddaysi jirin waxa la kala gadanhayana intaas kasii dheeraad baa loo baahanya marka qadran wa sifatan waa in la yaqaana ibiludiya sifaadkii lama yaqaan qadarkii waa la yaqaanaa xoogaa sifaatkii waxbaa laga yaqaana lakin wax badan baa sii dhiman marka ku ansix maya qowlka raajixa saas wayushtaradu waxaa la shardiyaa tasaawihimaa inay siman yihiin jinsan jinsiga ku siman yihiin laba lacagood aan isku jinsi ahayn iskuma wareejiyo qadran qadarkana waa inay ku siman yihiin ninkan shan buu ku leeyahay toban baa kana ku leeyahay tobankii waxaan kugu wareejiyey shanta ma socon karo tobankii shantii aan ku wareejiyey isma qaadi kara laakiin ninkan hadduu toban ku leeyahay oo ku leeyahay shan ka midaan kugu wareejiyey iyadu waa isla ekaan karta wakadaa xuluulan xaalannimada waa inay ku siman yihiin haddii midna lix bilood tahay midna maanta la iska rabo la iskuma wareejin karo ninkii lixda biloodaa le haddaan wax bixinmo xuluulan wa ajalan iyo muddada waa inay isku waafaqsan yihin muddada qadarkeeda xataa waa inay isku waafaqsan yihin midday wada leeyihiin laakiin muddada qadarkeeda hadday kala yartahay hadhowtaa gadaal la iska qabsan doona oo kii muddada dheer baa wuxuu leeyahay anuu hadda waxma bixin karo wa sixatan fayoobidaya wa kasran sixaayo kasri hadda annaga aad uma fahmi karna xagga lacagta laakiin waa hore dahabka midna wuxuu ahaa mijajab midna wuxuu ahaa dahab oo lacag ahaan u samaysan marka midna saxiix baa leeyahay midna mukasara leeyahay marka waa inay isku waafaqaan haddii wax noocaasoo kalea jiraan waxay tahay dahab boqol garaam haddii lagu heshiiyo nuuciisa waa in la isku sheego fila sax marka waa sifaad hadhowtee laisku khilaafi karo sifaadkaasaa meesha laga bixina haye beecii marka shuruuddii waa la helay wixii baa la kala qaatay hadhowtee ninkia wax laga soo waayey oo ninka wax lagu wareejiyey ama waa meermeeriyey ama waxbuu ka waayey kiima ku soo noqon kara wuxuu yidhi wayabra'u bilxawaalati xawaalada waxaa ku beri noqda almuxiilu ninka wax wareeji muxiil waxaan waa nin dayna lidayna lagu leeyay oo laba nin iskaga dhex baxa ninkaas waa beri buu noqona can deynilmuxtaali muxtaalka deyntiisuu ka beri noqona walmuxaalu calayhina wuxuu ka beri noqonaya can deynilmuxiili muxiilka deyntiisa mar haddii xawaaladan ay tahay hebel lagu wareejiye labadii nin is aqbaleen ninka lagu soo wareegayo ninkii waagir wax ku lahan jira kuma laha ninkan oo wax soo wareejiyena ninkii deynka ku lahaa waxba kuma leh labadii nin baa iskaga dhex baxay waa iskaga wareegay waa la kala gatay beecaas waa ansaxay waa lagu kala baxay wayataxawalu waa wareegaya xaqu lmuxtaali muxtaalka xaqiisa wuxuu wareegaya ilaa dimmati lmuxaali caleyh ayuu wareegaya inta layskugu daray fiiri yabrahu bilxawaali almuxiilu can deyni lmuxtaal walmuxaali caleyhi can deyni lmuxiili wayataxawalu xaqu lmuxtaali ilaa dimmati meeshu meel xoogaa muranay ka taagan yahay xoogaa muranaha jira sheekh maxamed iyo aniga maraa muranka ka qayb galnay xoogaa xanafiyada aan umalaynaya qolaa waxay leeyihiin hadduu wax ka soo waayo soo laab waxay leeyihin cusmaan ibnu cafaan waxaa yidhi laa yatwi maalu muslimin muslimku maalkiisu ma halaagsadee ninku ha ku soo noqdo laakiin markii bayhaqi uu qisadaas uu keenay ninka oo cusmaan ka wariyey wuxuu laba sano kabacdi u dhashay mise laba sano u jiray markii cusmaan dhimana waa ninaan waxba ka warinba cusmaan aan aan la kulmina ka wariyey marka qisadaas waxaa ka xoog badan intii kale ka xoog badisay fain tacdara hadduu cudurtoobo ka soo waayo bifalasin faqiirnimo ninkii fiflaas ah ku dhacay waxba waa waay aw jaxdin waaba inkirayba wuxuu yidhi aniga deynba iguma leh wa xalifin jaxdin wa xalafin ayuu isku daray waana diiday waana dhaar markhaati lama hayo wanaxwi maa wixii la mida lam yarjic ku soo noqon maayo cala almuxiili ninkii wareejiyey ninkaa deyntiisa waa la kala gatay waa la kala guuray hal maraa la kala dhaqaa ciwad buu ka qaatay waxaan ciwadka waa lagu kartay ninka falow kaana muflisan hadduu ahaa faqiir cinda alxawaalati markii laysku wareejinayo wajahilow lmuxtaalu midkan muxtaalkana uu ka jaahil ahaa falaa rujuuca lahu noqosho male marka horeysaa la rabay ninka uu ku wareegayo inuu asagu iska baxtiyo fiiriyo hebel ninka leh waxaygi maka helaya mise waa may waqiila lahu rujuuc inuu noqduu leeyahay in sharada yasaaro hadduu markii horeysay ee shardiyey laakiin beec bar haddii wax la kala gadanayo shardi laguma xira shardi lagu xiri maaye shardi la-aana beec wax lagu kala gadanaya marka waxaa la leeyahay mar haddiiba la kala gatay waa la kala gatay la kala gatay walow axaala hadduu wareejiyo almushtari mushtarki bihamani lacagti mushtarka lacag baa laga rabay soomaa lacagtii laga rabo wuxuu yidhi hebelaan lacag ku leeyahay orod ka qaado hebelu lacagtii ka qaado faradal mabiica mabiiciibuu soo celiyey bicaybin ceeb badalad xawaaladii waa buraysa filan xawaaladu wixii wax layskugu wareejiyeyba waa laabtay marka bada xawaaladu waa buraysa maxaa yeelay inuusan ninkaani lacagba lahayn oo ninkan baayic ahay ninkaani lacagba ku lahayn aa soo baxa muxuu wareejiyaa marka xaa laba deeroo la kala gataa meeshii maba jiraan awil baayicu baacii baa wareejiyey biamani amanti fawjida raddu raddigiina waa la helay lam tabdul buri mayso cala lmadhab baayicii tamantii uu ninkan ka qaadan lahaa nin kaloo deenku lahaa buu ku wareejiyey ninkii baa ka qaatay ninkaana mushtarkiina alaabtii ceeb buu ku soo celiyey xawaalada buri maysa lacagtii nooceedii oo kale si yaalay lacagtii nooceedii oo kale lacagtii oo kale si saasaa laleeyahy walow baaca cabdan hadduu addoon gado waa xaala bihamanihi lacagtiisii ku wareejiyo addoonkii markuu gaday ninkuu lacagta ku yeeshay inuu wuxuu yidhi hebelow lacagtaa igu lahayd ka qaado uma ittafaqa almutabaayicaani labadii wax kala gadatay iyo wal muxtaalu kii wareegay calaa xuriyati inay xor yihiin baa ninkii aa laisku sheeg sheeg war ninkan gadan waa ninkii hebel madankaas xor weyn waa laisku waafaq laiskuma wakalaaf aw habatat ama xornimadii waxay ku sugnaatay bibayinatin markhaati fadalat alxawaanatu wala waa la kala gatay markii la kala gatay lacagtii ninuu ku wareejiyey hebelow ninkaa mushtarka lacagta ka qaado ninkii muxuu ahaa mushtarkii ninuu ku wareejiye wuxuu yidhi hebelow hebel ka qaado aan lacag ku lahaa lacagtii baayico ugu lahayd muxuu ahaa hebel ka qaado lacagtii waa wareejiye markuu lacagtii wareejiyey kabacdi ninkii markii la arkay addoonkii la gadahayay labadii wax kala gadatay iyo midkii wareegay oo lacagtiisii ninka muxuu ahaa lacagtiisi ku soo wareegay labadoodiiba saddexdiiba waxay isku waafaqseen ninkaan xorw addoonba ma aw habatat ama xorriyadii waxay ku sugnaatay bibayinatin fadalat ilxawaalid xawaalidii waa birto waxaa meeshii ka soo baxday ninkan wax lacagoo lagu leeyahay maba jirinba mushtaka lacagba lagumaba lahayn waxa laga gaday nin xorwba ahaa marka hadee beecba maba jiran muxuu ahaa deynba ma jirto laba deynoodba maba jiraan waa xawaaladii halkaas ku jiraysa wain kadabahuma hadduu beeniyo almuxtaaru ninkan waxaa leeyahay hebelku wareeg hebelkii uu ku wareeg mushtarka korkiisa ku wareeg lacagta ka qaado addoonkii waxaa leey ninkii xor weeye waxaa leeyahay xawaala ma jirto wuxuu yidhi may beentoodii xor maaha ninkaas addoon buu ahaa deyntana waa laysku yeeshay anugu lacagteeda mushtar waa ka qaa walaa bayinata markhaatina ma jiro xalla faahu asagay dhaarsanayaan calaa nafyi ilcilmi inuusan ogeyn ninkaan inuu addoon yahay inuusan ogeynaa la dhaarsana lacagtiisana waa ku tega uma yaakhudulmaala maalkii buu ka qaadana min almushtari hadduusan awal hor ka hor ka qaadan hadduu ka qaatayna hadduu ka qaadan hadduusan ka qaadan hadduu qaadanayo hadduu awal hore uga qaatayna waa qaata walow qaala almustaxiqu mustaxaqu calayh kii wax lagu mutay ninka wax lagu mutay waa kay labadaa nin haddii la fiirsho aan la fiirin la fiirin mahayo ninka lagu wareegahayo kaas asago xisaabta kuma jiro ninka lagu wareegahayo ninka lagu wareegahayaa xisaabta kuma jiro laakiin labadoodaa la fiirinaya labadii is wareejinaysa nina xaq baa lagu leeyay nina laguma laho isagaa waxle marka muxuu yahay mustaxiq mustaxaqu calayh kee wey mustaxaqu calayhi soo muxiilka maaha muxiilka wey ninka mustaxaqu calayhi waxbaa lagu leeyahay labadaa nin markii la fiirsho midka saddexaadoo lagu wareegi doonaa see meesha waxbaa laga qaadanaya asagoo dacwada kuma jiro ee labadan waxaa loo fiirinayaa iswareejisay midkii xaqa lagu lahaa oo muxiilkaa wuxuu yidhi wakaltuka waa ku wakiishay litaqbida li ina iga soo qaadide anuu kuguma wareejin hebel kuguma wareejin lacagta iga soo qaadanku wa qaala almustaxiqu ninkii asaga wax ku lahaana wuxuu yidhi axaltani waa igu wareejiso anaa lacagtii ka soo qaata ee adigu imaadowka ow qaala wuxuu yidhi aradtu biqowli axaltuka markaan lahaa alwakaalata wakaalaan ka wey anugu kelimadaas wakaalaan u wey wa qaala almustaxiquna wuxuu yidhi bal aradta alxawaalata xawaalaa ka wey sudiqa waxaa loo rumaynaya almustaxaqu calayhi biyamiin horta asal inuu xaqiisii ku leeyahay weeye xawaaladdu asal maaha ee asal inuu xaq ku leeyahay ayaa asal ah marka xaqiina wax lagu wareejiyey lama yaqaano waxaa la ysku hayaa waa ku wakiishay waa kugu wareejiye aradtu alxawaalatan ka waday markuu yidhi adna uu yidhi aradta alxawaalata uu yidhi kiina uu yidhi aradtu alwakaala iraadiisina ninkaan isagaa og ninkaan iraada ma og marka sudiqa almustaxaqu calayhi biyamiin ninkii muxiilka ahabaa la dhaarina inaadan wakiilan inaa wakiilatay aadan ku wareejin inaadan kelimadan aa lahayd xaltuka wakaale aa ka waday u dhaa wa fi suurati aaniyati wajhun waj baa ku jiroo leh loo rumayn maayo ninkaas waalaha marba hadduu xawaalaba ku dhawaaqay ee waxbaan ka wadaya waxaas yaan laga dhegaysa wain qaala hadduu yidhaa axaltuka waa ku wareeji faqaala wuxuu yidhi wakaltani waa i wakiila ninkiiyaa midhaa ee wax laga soo waay markaasaa la qabsada wuxuu leeyahay ninka waa kugu wareejiyo adaa saga ku leey aniga wax iguma lih kanna wuxuu leeyahay maya aniga ninkaas iguma aada wareejina lacagta iga soo qaad baatay lacagtiina ninkii ka soo waaya sudiqa thaani biyamiin anigu waa mustaxaqii soo maa ayaa loo rumayna marka asalku waxa weye inuusan wareejin soo maa markaasaa loo rumayna sudaqa thani biyamiin dhaartiisaa loogu rumaynaa asalku waxa weye xaqii weli inuu baaqi yahay marka xaqaas baaqi ahaanshadiisii horeo soo socotay ayaa lagu soconaya wax hadda lagu guuriyana lama bahayo marka ha dhaarsado ninkaana muddaca caleehiyo asagaa daahirkii la jiraa asalkii asagaa haysta marka hala dhaarsado الله سبحانه وتعالى خير وسلم